habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen jimco ah bisha nofeembarna waa laba sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida barnaamijkii faaqadada toddobaadka oo aynu ku eegayno waxyaabaha farsamo ahaan dhinaca dastuurka ah ee ay isku hayaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya hal madaxweyneha waddankan jiro waa maxamed cabdullaahi farmaajo hal ra-iisul wasaareha jiro oo mudan xasan cali khayre ah waana waana la aqoonsan yahay maamul goboleedyo inay jiraan iyo madaxdoodii soomaaliya arrinteeda khudbo dhalinyaro lagu jeediyey oo madax kale lagu caayay ma xalinay madaxda soomaaliyed inay isla hadasho iyo taleefanada ku hadlaan ayaa ka fiican shan cutuboo dastuur ka mid ayaa la dhamastiray dowdaweeye waxa waa ku shilay kuma leh
waxaa kaloo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan beelo dhowaan ku dagaalama sool dad badanna iska dilo oo nabadeyn laga dhex bilaabay
wax aad looga xumaadaan ku aragnay waxaan marka hore niyadayada ku jirin baan ku aragay dowlado islaynaya mooyaane hubka caynkaasa in qabaa'il isku isticmaala weligaiyo maanaan maqan niyadana maanaan ku hayn in hub intaa leeg laisu isticmaalayo technical laisku isticmaalayo taas aad baan uga argagaxnay
maraykanka oo u soo jeediyey sacuudiga inay soo helaan meydka wariyihii lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbuul qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo ayaa sheegay weli in ay toddobaadya naga xigaan ka hor inta maraykanka uusan helin caddaymo ku filan si cunaqabatayn uu u saaro dadkii ka dambeeyey dilka suxufiga sacuudiga jamaal kaashuqje bombeo ayaa raadiya fadhigiisu yahay magaalada st louis oo lagu magacaabo k m o x u sheegay in maamulka maraykanka uu sii wado inuu fahmo xaqiiqooyinka ku hareereysan kiiskan islamarkaana uu diyaariyo cunaqabatayn la saaro dadka ku lugtale xogayaha arrimaha dibadda maraykanka waxa uu sheegay in madaxweyne donald trump uu wacad ku maray inuu la xisaabtami doono dadka lugta kule dembigan aadka u xun kaashuqja ayaa la dilay labadii oktoobar markii uu gala qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul ee dalka turkiga sacuudi caraabiya ayaa bayaan ay soo saartay toddobaadkii taga waxay ku qiratay in dilka kaashuqja uu ahaa mid hore loosii qorsheeyey iyadoo lagu salaynayo cadeymo ay ka heleen turkiga si kastaba qoraalkan ayaa lagu cadeeyey cidda hore u qorshay ayaan lagu cadeynin cidda horey u qorshaysay dilkan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxaa mar kaleeto shalayto waxa uu abuuray cabsi ku saabsan dadka soo galootada ah ee aan sharciga lahayn isaga oo ballan qaaday amar madaxweyne oo xadidaya dadka magangelyo doonka ah ee ka soo gelaya xuduudda koonfureed ee maraykanka isagoo taageerayaal kula hadlayay magaalada colombiya ee gobolka missouri ayaa trump waxa uu sheegay in uu ka bedelayo qodobka dastuurka maraykanka ee xaqa dhalashada siinaya qof kasta oo ku dhasha dalkan maraykanka madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inuu ka soo horjeedo waxa uu ugu yeeray dhalashada dalxiiska oo ah haweenka ajaanibta ah ee iyagoo uur la yimaada maraykanka si ay ugu dhalaan ilmo kuwaas oo durbadiiba noqonaya muwaadiniin maraykana trump ayaa wuxuu sheegay inuu amar madaxweyne wax uga bedeli karo qodobka afar iyo tobnaad ee dastuurka hase yeeshee dadka sharciyaqaanka ayaa waxay sheegeen inay taasi u baahan tahay wax ka badan qoraal madaxweyne in isbeddel lagu sameeyo dastuurka maxkamadda sare ee ethoobiya ayaa waxaa markii ugu horreysa loo magacaabay haweeney miyesa ashanafi ayaa ah sharciyaqaanad u dooda xuquuqda dumarka waxaanay aqbasho jagada loo magacaabo shalay oo khamiis ahayd ashanafi ayaa u sheegtay v o eda qeybteeda afka amxaariga inay og tahay mas-uuliyadda ay shaqadeeda la imaanayso sidoo kalena waxay raacisay inay tani tahay fursad mar soo marta nolosha qofka sidaasi aawadeedna ay aqbashay miyesa ayaa horey usoo noqotay madaxa maxkamadda sare sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii kadib waxay noqotay la taliya xagga sharciga ah oo guddiga dastuurka ethoobiya ah sidoo kalena waxa ay kasoo shaqaysay xafiiska qaramada midoobey ee guddiga dhaqaalaha afrika marka laga soo tago howlaha ay soo qabatay ee qarannimada xaakimnimada iyo qof u dooda sharciga waxaa kaloo ay ahayd hogaamiye dhinaca dhaqaalaha ah gaar ahaana dumarka oo ay xuquuqdooda iyo awoodgelintooda dhaqaalaba taageeraysay waxay ashanafe aasaastay bangi ay gabdhuhu leeyihiin oo lagu magacaabay inaad bank ama bangiga hooyada kaasoo deemasiinayay dumarka
ra-iisul wasaaraha bakistan imran khan ayaa waxaa booqasho afar maalmood ah ay uga bilaabatay dalka shiinaha waana safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tago dalkaasi tani intii uu xafiiska qabtay bartamihii bishii agost ee lasoo dhaafay booqashada khan ayaa waxay ku soo beegmaysaa wakhti dalka bakistan uu ku jiro lana halgamayo dhibaatooyin dhaqaale dalka bakistan ayaa waxa uu raadinayaa gargaar dalalka dibadda uu ka helo iyadoo dhinaca kalena uu wado waanwaan iyo wadaxaajood uu la leeyahay hay-adda lacagta adduunka ee i m f ee uu ku doonayo in loogu sameeyo baxnaanin dhaqaale ra-iisul wasaaraha bakistan imran khan ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha shiinaha shi jimping laakiin aanay labaduba midna soo hadal qaadin mar ay wariyaasha u warramayeen suurtagalnimada gargaar uu dalkaasi bakistan ka helo dalka shiinaha
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dhowaan koonfurta gobolka sool waxaa dagaal dad badani ay ku dhinteen uu ku dhex mara laba beelood oo halkaasi wada dega dagaalkaasi oo daba socda colaad muddo u dhexaysa labada dhinac ayaa dhowr mar oo hore heshiisyo iyo waanwaan la dhex dhigay dhammaanna waa ay guuldaraysteen hadda ayaa labada beelood ee dagaalka u dhexeeya waxaa la sheegayaa inay qaateen in colaadda la joojiyo wariyaha v o eda elas canood cabdikariin cabdulaahi bile olol ayaa arintan ka wareystay garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool oo hogaaminayay garaadyo iyo isima nabadeyn tan isku howlay
annaga deegaanka odayaasha deegaanka ka yimid waan la kulannay si fiicanna way noo qaabileen waxaan u soconayna si fiican baan uga wada hadalnay wax badanna waan isla qaadannay hadda meel wacan bay noo maraysaa waxaa nala joogo koole wafdiyo badan oo ka yimiday puntland uu hogaaminaya islaan ciise oo garowe ka yimiday cuqaashii hore naga soo horreysay garaadadii iyo salaadiintii naga soo horreysoo badanna way jirtaa marka guud ahaan shaqooyinku bilow fiican bay noo leeyihiin dadkiis hayeyna waan la hadallay meel fiican bay noo maraya inay nabaddaasi xidhanto bal ka waran waxaad kaloo kulanteen deegaanadii saax dheer iyo dharkayn oo aad gaadheen wafdigaad adigu hogaaminaysa labada beeloodba waan la hadallay si fiican bay noo soo dhoweeyeen si fiican bay noo soriyeeyeen wixii aannu ka dalbanno o dhanna way naga aqbaleen hawshaa maanta nagu dhacday waan ka qoomamaysannahay bay yidhaahdeen marka si fiican oo wacan bay noogu dhacday labada dhinacba maadaama aad meelo fara badan marteen oo deegaanada colaaddu ka dhacday bal ka warran waxyaabaha idiin soo baxay intaad soconayseen oo aad marka hore maqalde aad ku maqasheen laakiin markaad deegaanadaas socod fara badan aad ku marteen iyo dhulkaad dhex marayseen bal saamaynta colaaddaasi waxaad ku aragteen maxaa ka mid ah wax aad looga xumaadaan ku aragnay waxaan marka hore niyadaiyada ku jirin baan ku aragnay dowlado islaynaya mooyaane hubka caynkaasa in qabaa'il isku isticmaala weligayo maanaan maqal niyadana maanaan ku hayn in hub intaa leeg laisku isticmaalayo technical laisku isticmaalayo taas aad baan uga argagaxnay argagaxa labaad waxa weeye dadkii shacabka ahaa ee maatada ahaa ee labadaa beelood ay lahaayeen dhammaantood way qaxeen geedaha hoostooday ku jiraan wax haayada iyo wax mucaawino ah iyo wax ka hadlaya oo dadka wax u tarayaana ma jirto dadaan laba saddex afar cisho aan wax cunin oo caruur iyo haween iyo umulo ayaa ku jira marka aad arrin looga naxo oo qalbigii gelgishay bay ahayd arrinkaasi waxaanu ku soo aragnay deegaankaas oo aad isleedihiin muhiimad gaar ay u tahay nabaddanna way xoojinaysaa maxay tahay waad ku soo kordhisa inaad leedihiin tallaabooyinkaasi ha la qaado oo nabaddana ha la xoojiyo caqligu inuu shaqeeyaan ugu baaqaynaa ballantay noo qaadeen inay oofiyaan baan ugu baaqaynaa inay in maleeshiyaadka la kala qaado in hubka waaweyn la kala xareeyo ayaan ugu baaqaynaa dadweynaha kale ee soomaaliyeed ee meel walba ka joogana dadkaas tabaalo badan baa ku dhacday hay-adaha hadday yihiin gargaarka bixiya hadday yihiin hay-adaha maxalliga ah dowladaha hadday yihiin deegaanadan ka taliya intaba waxaan uga baaqaynaa dadkaasi aad buu tabaalaysan yahay dhibaato badan baa haysataa in lala soo gaadho mucaawimo in lala soo gaadho waxay dhadhamiyaan ayaan ugu baaqaynaa ehelka kale ee meelaha ka imanayana waxaan ugu baaqaynaa in arrinka laysugu yimaado arrin yar maaha arrin aad u culus weeye waxgaradka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya waxaa ugu muhiimsan aad u diraysaa maxay tahay cid walba oo islaama cid walba oo soomaaliya oo aqlil iyo cid walbaoo deegaanadan u dhalatay inay nabadda ka shaqeeyaan sababtoo ah dadkii jilicda sanaaba dhibaatada ku dhacaysa dadka dagaalka wada waxaa ma noqonayaan laakiin dadkii masaakiinta ah xoola dhaqatada ah magaalooyinka deganaabaa qaxay
kaasi waxa uu ahaa garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool oo ka mid a hogaamiyeyaal isku xilqaamay xalinta colaado markaasi ka dhacay koonfurta gobolka sool waxaa uu warramaya waryaheena laas caanood cabdikariim cabdulaahi bile olol
maraykanka ayaa ku booriyey sacuudiga inay soo helaan meydka wariyihii lagu dilay qunsuliyadda istanbul jamaal khashaqji oo ay u celiyeen qoyskiisa sida ugu dhaqsiyaha badan si ay markaasi u aastaan uguna sabraan waxaa kaloo maraykanku uu sheegay in weli toddobaadyo ay naga xigaan ka hor inta aanu helin caddaymo ku filan si cunaqabateyn uu u saaro dadkii ka dambeeyey dalkii suxufiga sacuudiga u dhashay nuur xasan nuur ayaa inoo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey ee dilka wariyahaasi wariyii kashagji waxaa la dilay mar uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul bishii lasoo dhaafay sida uu sheegay dacwad oogaha turkiga meydkiisa lama helin inkastoo booliska turkigu ay bishii lasoo dhaafay ka baadi dooneen kaymo ku yaalla duleedka istanbul iyo meel u dhow magaalada yalova ee u dhow biyaha badda marmara qoyska iyo saaxiibadii kashigji waxa ay dalbanayaan in xitaa ay helaan cad ka mid ah meydkiisa si ay u fuliyaan dardaaran uu sameeyey intii uu noolaa oo ahaa in haddii uu dhinto lagu aaso magaalada madiina magaalada madiina ayaa ah magaalada labaad ee dhulka islaamka ugu barakaysan waana magaalada uu ku dhashay saraakiisha turkiga ayaa iyagu sheegay in dacwad oogahooda cirfaan fiidaan uu ku guuldaraystay in uu jawaabo u helo halka uu ku dambeeyey meydka kashigji iyo inuu helo cidda bixisay amarka lagu dilay muddo saddex maalmood ah oo baaris wadajir ah ay sameeyeen turkiga iyo sacuudiga sidii markii ugu horreysay uu uga jawaabay sacuudiga dilka kashigji ee labadii oktoobar ayaa jahwareer keentay sacuudigu markii ugu horreysay waxa uu beeneeyey dilka wariyaha waxaa ku xigtay inuu sheegay in wariyuhu uu ku dhintay howlgal aanan horey loo sii qorshayn oo su'aalo lagu weydiinayey dacwad oogaha boqortooyada sacuudiga sacuud al mucjib ayaa isagu toddobaadkii lasoo dhaafay bixiyey sharaxaad kuwa ka duwan isaga oo sheegay in dilka wariyaha uu ahaa mid horey loo sii qorsheeyey kadib markii uu wadahadal la yeeshay toddobaadkii lasoo dhaafay mucjib dacwad oogaha sacuudiga ayuu kan turkiga fidaan waxa uu isna sheegay in dilku uu ahaa mid horey looga sii baaraan degay waxaana uu sheegay in wariyaha neefta lagu celiyey durbaba markii uu galay qunsuliyadda turkiga ayaa isku dayaya in loo soo gacangeliyo siddeed iyo toban qof oo dilka wariyaha ugu xidhan sacuudiga si dacwadahooda loogu qaado gudaha turkiga kuwa la tuhunsan yahay waxaa ka mid ah shan iyo toban ka mid ah kooxaha gaadmada wax ku dila ee ay leedahay boqortooyada sacuudiga oo uu turkigu ku doodayo in loo soo diray istanbul si ay u khaarijiyaan wariyaha qaar ka mid ah dadka looga shakisan yahay in ay dilka ka dambeeyeen ayaa xiriir dhowlo leh maxamed bin salmaan oo ah dhaxal sugaha sacuudiga oo daleecayn uu falkan u jeediyey aysan waxba ka tarin shakiga laga qabo in uu ku lug lahaa arrintani dhanka kale xokayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bambeyo ayaa sheegay in weli ay toddobaadyo naga xigaan ka hor inta maraykanka uusan helin caddaymo ku filan si uu cunaqabateyn u saaro dadka ka dambeeyey dilka jamaalka shigji xogaya bambeyo ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu wacad ku maray in uu la xisaabtami doono dadka ku lugta leh dembigan aadka u xun si kastaba ha ahaatee bil ayay ku buuxsantay dalkii wariye kashagji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul labadii bishii aanu ka soo gudubnay ee oktoobar
warbixintaasna waxaa inoo soo jeedinayay nuur xasan nuur halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington haatana dhegeystayaal waxaaad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka bilihii dhowaa waxaa khilaaf xoogani uu u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo heerar kala duwan soo maraya waxaa geb ahaanba istaagay xiriirkii u dhexeeyey maamulada gobolada iyo dowladda federaalka ah inkastoo dowladda markii dambe ay ku guulaysatay inay heshiis la gaarto madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ka mid ahaa madaxdii ku dhawaaqay inay xiriirka u jareen dowladda federaalka ah laakiin inta badan maamul goboleedyada waxa ay joojiyeen xiriirkii dowladda dhexe ay la lahaayeen waxaa sidoo kale isna caqabada ay soo wajahday dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah oo la filayey in maamul goboleedyada ay door ku yeeshaan qaabka wax kabeddelka iyo wax ku-biirinta ee dastuurka qabyada ah ee lagu heshiiyey labadii kun iyo laba iyo tobanka haddaba maxay tahay waxyaabaha farsamo ahaan ama dastuur ahaan ay isku haystaan dowladda dhexe iyo madaxda maamulada gobollada dalka waa arrinta aanu ku eegayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa ka qaybgelaya cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka cabdifitaax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee maamulka puntland iyo wasiirka qorsheynta horena usoo ahaa wasiirkii dastuurka ee jubbaland aadan ibraahim oo xirsi marka ugu horreysa waa idin salaamay ma aadayna khilaafka heerka uu joogo maalmihii soo socdana warbixinno iyo warar kala duwan ayay idaacaddu baahinaysa laakiin barnaamijkan waxaan si gaara ugu eegaynaa farsamo ahaan maxay tahay waxyaabaha dastuurka ah ama sharciga ah ay isku haystaan madaxda maamulada gobolada dalka iyo dowladda dhexe aan ku hormaro wasiir cabdiraxmaan xoos jibriil maxay yihiin awoodaha federaalka uu siinayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxaase ka mida waxyaabaha dastuuriga ah ee labada dhinac ay isku hayaan
waa mahadsan tahay waa salaamaya aadan aadan iyo iyo iyo iyo cabdifaax runtii saan waad ogtihiin dastuurka hadda aan haysano oo soo dhamaystiray labadii kun iyo labayo tobankii awoodaha ma kala qaybinin sababtan wax kale ma aho awoodo markii loo kala qaybinaayo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waa inay wada fadhiyaan miiska unugyadii ka tirsanaa federaalka labadii kun iyo labayo tobankiina waxaa waxaa waxaa dhisnaa keliya puntland marka waxaa lagu heshiiyey awoodaha badan in dib loo dhigo markii ay soo dhamaystirmaan maamul goboleedyada in miiska lasoo wada fadhiisto marka afar awood keliya ayaa la qeybiyey oona gaar loo siiyey dowladda federaalka ah afartaasna waa waa waa awoodda arrimaha dibadda ah midda difaaca ah midda mataqaanaa siyaasadda dhaqaalaha ah iyo midda jinsiyadaha jinsiyadda iyo iyo immigrationka intii kale ama tacliin ha noqoto ama beer ha noqoto ama ha noqoto bay-ada ama caafimaad ama sidii loo kala qaybin lahaa lagama heshiinin maxaa miiska lasoo wada fadhiistaa leeyahay waa mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiirkii hore ee dastuurka haddana ah wasiirka qorsheynta ee maamulka jubbaland aadan ibraahim ow xirsi marka aad fiirisid awoodaha hadda dastuurka sida uu sheegay kan federaalka ah jubbaland oo kale maxaa u aragtaan oo uu dastuurku qabaa in aad dowladda kula shaqaysaan oo idin degsan haatan waxaan joogaa wasaarad kale oo qorsheynta iyo la yidhaahdo iskaashiga caalamiga ah laakiin ilaa laba kun iyo labaiyo tobankaas uu wasiir xoos sheegayo ilaa markii ugu dambeysay oo bishii julaay aan wasaaradda ka tegayey oo layga bedelay baan ku dhex jiray barnaamijka dastuurka iyo constitutional making process waxaan la yidhaahdo marka odaynimada un baan ku hadlayaa wasaaraddii haatan ma hayo waxaanan ku hadlayaa shaksinimadayda soomaalinimada waxa weeye sida uu sheegay wasiir cabdiraxmaan xoosh weeye awoodaha dastuurku marna waa residual oo waxaa la yidhahdaa maaragtay intii la qeexay ma ahana inta kale waxaa iskale dowlad goboleedka ama dowladdaa leh marna waa sharid oo waa isla leeyihiin oo waxa weeye waa in la qeexa qeexidii baan ku dhex jiraa weli afartaa qodob dowladda dhexa iskale kuwa badan oo maxaa la yidhahdaa sida la ogyahay oo macquulka ah aysan dowladda dhexe uma iman karin hadda awood dhaqaale iyo awood maxaan ku yidhaha shaqaale midna aysan u haynina dowlad goboleedka haya marka afartaa qodobna dowladda dhexa iskale qodobo ku dhex ratibmo oo suuro geliyo in ayagana dowlad goboleedyada loo daayo ama tala laga siiyo ama gaar loogu daayo la rabana way jiraan marka nidaamkaasaa lagu shaqaynayay waxa muhiimaddu ay ahaydna in la dhamaystiro ka wadahadalkii sidii awoodaha loo qaybsan lahaa in la dhamaystiro iyadoo qof walba oo wax kule oo miiska fadhiyo oo hal cidi aysan aysan yeelin oo aysan aysan oran inta soo hartay intaana innaga ale intaana maxaan ku rahdaa qowl heblaa iskale wadahadaladii weeye waxaa istaagay oo hadda soconin dhibaatadana sidaas aan u arkaaniga waa mahadsan tahay n waxaan siinayaa n wasiirka dastuurka federaalka n cabdifitaax caynab ee puntland hay wasiir waa mahadsanta walaashay waa salaamaya saaxiibkii wasiir xoosh iyo wasiir xirsi run ahaantii sida uu u dhigay wasiir xoosh oo uu fa- uu faahfaahiyey ayaa dastuurkan soomaaliya eh, lagu ansixiyey sanadkii laba kun iyo labi laba iyo tobankii si kumeel gaara in loogu sii dhaqmo Eh, awoodaha gaarka ah ee dowladda federaalka uu siiyey maahe awoodaha inta kale eh, waxay u baahnaayeen heshiis eh, ciidanka wada gaaraanay state- stateyadoo dhamaystiran Een, oo ay goobjoog wada ahaadaan Eh, intaasa dowladda federaalka loo xil saaray dowlad goboleedyaduna dee runtii baaxadooda intay la eg tahay iyo meelahay kala joogaaniin eh, waxyaalo badan oo u saamaxaya ayaa jira oo ay- oo- oo loo baahan yahay in lagala tashado oo wax laga weydiiyo Eh, laakiin afarta awood ka keliya ayaa hadda dowladda federaalka ahay u xil saaran tahay inta kalena de waxay muujinaysaa in dowlad goboleedyadu ay mas-uul ka yihiin inay ka shaqeeyaaniin marka ra'yi ahaan intaa waa isku waa ku waa- waa isku raacsannahay Eh, sida shaqada loo qabanayo ayaa se lagu kala arag ka duwan yahay
n waa mahadsanta waa usoo noqon doonaa waxyaabaha lagu kala aragto duwayan waxaan rabaa inaan siiyo wasiir xoosh n sida hadda su-aasha koowaad dhammaantiin aa ku qirteen waxay tahay in arrinta koowaad ay tahay awoodaha in aan la dhammaystirin qaabkii loo wadaagi lahaa dastuurka inuu weli qabyo yahay in aan weli maamul goboleedyada iyo dowladda intay isla fadhiistaan aanay kala qaybsan awoodaha iyo howlaha oo aan qoloba meel lagu ogaanin marka n goormaa is leedahay meelahaas hadda dulduleeladu ay ka jiraan dowladdu waa ay buuxin kartaa haddiise xataa ay buuxin lahayd hadda wadahadaladii waa istaageen marka ma la dhihi karaa in laga wada hadlo oo awoodihii la qaybsada laftirkeeda ayay noqonaysaa tan hadda albaabka uu ka xiran yahay Een, Falastiin een, een, eh, saad ogsoon tihiin eh, eh, xukuumadda eh, iyo prime ministerka waxay magacaabeen hadda ka hor guddi la yidhahdo guddiga wadaxaajoodka eh, eh, wadahadallada iyo hesh- ka heshiinta arrimaha federaalka eh, af ingiriiskan lagu soo gaabiyo f n t c Eh, fikraddaas in la sameeyo kow waxay ka timid Een, ah, in ah, in ah, iskaashiga gobolada ay samaysteen c i c saa ayay soo jeedeen ay dheheen waa in guddigaas la sameeyaa uu galaa wadaxaajoodka waxyaalaha federaalka laisla leeyahay iyo wax la kala leeyahay guddigiina waa la sameeyey shan qof ka socoto maamul goboleedyada iyo lix qof oo ka socoto dowladda federaalka ah iyo iyo ka socoto mataqaanaa in, ah, somaliland Een, bishii juun heshiisyadii ugu horreeyaan sameynay oo oo ah laba laba laba laba heshiis Eh, aniga marka sidaa u fasiro badana waxaa waaye federaalkii federaaleyntii waddanka baskiis yaa la dhisay baski yani bas baabuur camal ah oo engine leh laakiin cagihii aanan lahayn cagihii in laga heshiiyaa si loo loo dhisi lahaa marka cagihii ugu horreeya waxay noqdeen kii juun aan kusoo heshiino oo ahaa eh, eh, eh, eh, qeyb eh, ah, ah, een, ah, een wadaagga mataqaanaa khayraadka iyo iyo doorashooyin eh, federaal ah nidaam ah waxaan kaloo guddigaas een, eh, august eh, july aan ku qabanay shir xamar guddigaas in looga hadlaa nidaam federaal ah oo garsoor ah oo laga heshiiyaa iyo awood qeybsigii intii aan laga heshiinin labada kun iyo labayo tobanka Eh, waxaa laga soo saaray nidaam ama model baa laga soo saaray august dhammaadkeedii guddigii iyo anagoo la socono waxaan tagnay nairobi toddoba beriyaan joognay ayagaa markii dhan isku dhaafnay heshiisayna soo gaareen boqol kiiba siddeetan labadaas ay kusoo gaareen ujeedadan ay ahayd in la geeyaa markay isku yimaadaan odayaasha oo oo ku jira eh, golaha een, ah, amniga ee qaranka ama national security council inay eegana ka heshiiyaan sidii loogu heshiiyey mataqaanaa een, ah, eh, june eh, eh, loogu heshiiyey Eh, taas waa taas waxaa kaloo haddana hor yaallo aan wadnaa Eh, kolleyba wadahadallo waa bilaaban doonaa waxaan ad- oo dadka ay leeyihiin eh, khilaaf baa jiro waa la isaasan khilaaf ma ilaado waxaan ihahdaa wadahadallo waa ama dialogue waaye marka xataa saa isku haysano waxaan samaynaynaa yani wadahadalan wadnaa waxbaan waxbaan kala tabanaynaa aan aan aan aan Waa mahadsantahay.
aan- aan aan aan ka kala hadlaynaa waa kugu soo Marka noqon hadda doonaa waxaan soo wadno waxaa waaye nidaam federaal ah oo maaliyadda ah iyo nidaam sidii dowladda ay noqon lahayd ah dowladda ma waxay noqotaa dowlad madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ku dhisan mise waxay noqotaa mid parliamentary ah madaxweynaha ma lasoo doortaa oo dadka baa soo doorta mise labada aqalaa soo doorato inaan ka heshiinaa Okay.
Eh, inaan ka heshiinaa maqaam maqaamka muqdisho wuxuu noqon doona inaan ka heshiinaa somalilan arrimeeda in laga heshiiyaa waxaasoo dhan wax loo yaallo waa laakiin u baahan in laisku Waa- waa ku- waa yimaado in la ku kala soma- doodo oo Aha.
aniga waxaa aaminsanahay dee eh, eh, eh, wax waa la kala taban karaa laakiin iyadoo wax la kala tabanayo haddana in la wada shaqeeya iyadoo waa mahadsanta iyadoo wax la kala tabanayo in laga heshiiya waxaas sh- shaqooyinka noo yaalan in laga heshiiya si aan usoo dhamaystirna aniga waxaan aaminsanahay haddii aan arrimahan oo oo oo oo maxaa la kala leeyahay maxaa la kala leeyahay aan soo dhamaystirnaa sanadkan dhammaadkiisa in khilaafaadka xataa boqolkiiba toddobaatan iyo shan inay yaraan doonaan waa mahadsantahay n Laakiin- waxaan rabaa waa kugu soo noqon Way- doonaa way- waxaan rabaa inaan siiyo n n awxirsi n marka aa fiiriso haddeertaan dowladda waxaa waxaa muuqata in aan awoodihii la kala saarin adinka ka maamul ahaan maxaa ka rabtaan dowladda federaalka ah qaab sidee ah rabtaan inaa ula dhaqantaan horta eh, palestina waxay maanta labada qof oo soomaaliga ah markii eh, by nature iyagoo dastuurka isula soo baxay oo buuggii eh, isu haysta oo qodob qodob taabanaya hadda aragtid waxay ku heshiin waayeen wax kale si kalaa la isu hayaa soomaalida dastuur kuma heshiin weydo markii si kale la isu qabto unbaa kitaabo iyo dastuur iyo la isu qabsadaa iyo maaragtay iyo waxyaabo kale Een, horta in la heshiiyo markaas ka dambana maxaan ku dhahaa dastuurkii isagoon dhamaystirnayn laga wada hadlo oo sidii loo dhamaystiri lahaa loo wada hadlo oo waxaana kala qabta aan kala qaadana horta yaa xal ah innaga waxaan aaminsannahay oo een, dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iyo dad soomaali aan wadanahay system kaanaan ku wada jiraa waxaan u xil saarannahay dadkayaga noloshiisa inaan hagaajino oo aan aan sare u qaadno Een, waxaan rabaa in ay dad badan ogaadaan oo soomaaliyeed ay wasiir xooshna ka maqlaan in aanu dastuurkii dhamaystirayn si loo dhamaystirana loo baahan yahay inay dowlad goboleedyadu miiska fadhiyaan taa inay caddaato wey dadkii soomaaliyeed waxaa laga darjiyey dowlad magaceedaba la yidhaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa madax loo yahay federalismkina waa la necab yahay waxaa leeyahay federalismka dhibaato waaye meel baa laga keenay federalismka saan weeye federalismka saan weeye magacii dowladdaana ah marka waxaan umalaynaa marka hore in la bedelo narrativeka inay tahay sida loo wada hadlaayo oo wixii dadkiina loo caddeeyo innagoo dhanna ay noo caddahay dastuur aan dhamaystirayn inaan ku wada joogno si aan u wada dhammaystiranana inaan ka wada hadalla ay tahay haddii aan wada hadlayno inaan miis wada fadhino wixii aan isku ognahayna ay shaqeeyaan wixii aan isku ogeynna aan la arag oo maxaan ku rahdaa sidaa loo wada shaqeeya inay tahay innaga wadahadal baan aragnaa inay inuu laga maarmaan yahay wadahadalkaa ka horna inaysan noloshu istaagin baan qabnaa oo ay socdaan waxyaabihii la socodsiin karo dastuur la-aan baaba la noolaa kanina ma uu dhammaanayo waxaan kaloo rabaa een, wuu soconayaa processka dastuurku markasta wuu soconayaayo waa living document waxaa la yidhahda wey dukuminti nool waye qoraal nool waxaan kaloo rabaa inaan xuso een, madaxda dowlad goboleedyada maanta joogta ama wasiirra ha ahaadeen ama madaxweyneyaal ha ahaadeen haddii maanta ay ta- ama ay dhintaan ama ay tagaan qof kasta oo meesha aan fadhiyo soo fadhiisto su-aasha aan qabo ayuu dowladda dhexe u qabi doonaa qof kasta oo xoosh meesha uu fadhiyo fadhiistana wuxuu dowlad goboleedyada wuxuu ka rajeyn doonaa waxa uu xoosh hadda iga rajeynayo marka in dadka wakti laga lumiyo ma ahan oo maxaa la yidhahda maaragtay la yidhaahdo een, dhibaatada waxaa wada hebel iyo hebel hebel iyo hebel hala rimuuf gareeyo ani waxaa ila tahay inta la fadhiisto in la yidhaahdo maxaan maxay tahay inaan ka wada hadallo maxaa inoo yaalla maxaa inoo dhiman oo si miyir leh oo Waa qolo waliba ay mahadsantahay.
qolada kale indha buuxinaysa ay dadka soomaaliyeed u wada hadlaan ee, gaar ahaan madaxdooda ay u wada hadlaan waa mahadsanta waa kugu soo Intaas aan- waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa wasiirka dastuurka n cabdifataax caynab ee puntland n haye maxaa ka rabtaan adinka ka maamul ahaan federaalka dowladda dhexe
fardina horta waxaan u malanayaa topic aan ka hadlaynay aad kale isu rogay dowla- dowladda federaalka iyo dowlad goboleed waxyaalaha isku hayaan ama wadooyinka loo mariyo hanaanka dib u eegista dastuurka ayay ahayd ajendaha inaan ka hadalno oo wax ka- wax la iska yidhaahdo welina ayadan ka hadlayna anagu process anagu processka eh, dastuurka dalka uu uu leeyahay oo kumeel gaarka ah in la dhamaystiro ayaan diyaar unahay horena aan muujinay waxyaalaha aan uga baahannahay dowladda federaalka ah ee dowlad goboleedyadu ay rabaan dowladda federaalka ah inay kala shaqeeyaan ama ay ka wada heshiiyaan oo wax ka dhahaanin Eh, warmutibadii shirarkii soo socday maalmahan baa lagaga hadlay oo lagu mumuujiyey Een, arrinta dastuurka dib u eegistiisa wasiirku oo hadda wasaaradiisa u xilsaaran tahay iyo labada guddi ee guddiga madaxa banaan iyo guddiga baarlamaanka labadiisa aqal ee dastuurka dib u eegistiisa Een, hanaankii ay shaqada u wadeen runtii waxaan muujinay inaysan ahayn hanaan eh, eh, wadadii saxda ahayd oo loo baahan yahay dastuurka markii shaqa laga qabanayo ama waxba- wax wax- maaragtay eh, dib u eegis lagu sameynayo in wadatashi la- loo yeesho dowlad goboleedyada ay kaalin mugle ku yeeshaan bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan cid kasta dastuurkaani eh, qeyb ayay ku leedahay shacabka soomaaliya markasta ha joogaan waana waxa lagu dhaqi doono dhowrka boqol oo sano soo socda ayaa la diyaarinayaa dal burburay oo muddo dagaal sokeeye kusoo jiray ayaa laisu keenayaa masaaliix badan oo dadku kale leeyihiin ayaa la rabaa in la tixgeliyo dadka soomaaliyeed wixii kala geeyey ayaa la rabaa in la turxaan bixiyo oo maaragtay salka loo dhigo aya arrintaasna aan isleeyahay dastuurka aya waxay ku tahay maaragtay inuu in la dejin waayo oo wati wati waktigiisa lasoo koobi waayo oo muddo usoo jiitama aya ayay keentay waxaana isleeyahay dowlad goboleedyadu marna ma diidana dastuurka in eegista la dhamaystiro laakiin dowladda federaalka ayaa mar walba siyaasadeynaysa oo marka maxaa adinka ka rabtaan dowladda dhexe dowladda dhexe maxaa ka rabtaan ugu horreeyey ama lix bilood ugu horreeyey ayaa waxaa ku yimid dib u dhac iyo waktigii oo dib loo dhigay marka maxaa ka rabtaan dowladda dhexe su-aashaas daan usoo noqon waxaan rabnaa processka dastuurka dib-u-eegista loo sameeyo inay inay hanaankii dhaqan geliso kow inay guddigii madax banaanaa ee dib-u-eegista dastuurka xubnihii dowlad goboleedyadu usoo magacaawdeen ee ku mateli lahaa in guddigaas ay qeyb ka noqdaaneen oo la hirgeliyo oo qodobka koowaad in wakashi lagala yeesho dastuurkan qabiqoraalka ah la dhamaystirkiisa oo talo laga weydiiyo oo aan la iska qorqoran hadda waxaan maqlayay maalmahan laba wiiga lasoo dhaafay shan cutub oo dastuur kamid ayaa la dhamaystiray oo guddigii madax banaanaa qeybtiisa joogtay iyo guddigii baarlamaanka iyo wasaaraddu ay dhamaystireen dowlad goboleedyada waxa wakashiga kuma leh waxba lagalama tashan hanaanka dhanna waa waa waxaan waxaan mar hore soo saaray inay tahay hanaan aan maaragtay lagu kalsoonaan karin shaqadiina waa socotaa Waa mahadsan.
Anna waxa weye dastuur aan dadka soomaaliyeed u wada dhammayn ayaa soo bixi doono soo bixi doono oo wax gaara wadato waa mahadsantaha arrimahaasa ayaa Ha.
ugu muhiimsan
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno waxyaabaha dastuuriga ah ay isku haystaan madaxda maamulada gobolada dalka iyo dowladda dhexe waxaa ka qayb galaya cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowladda federaalka soomaaliya cabdifitaax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee maamulka puntland iyo wasiirkii hore ee dastuurka haddana ah wasiirka qorsheynta ee maamulka jubbaland aadan ibraahim owxirsi een, aan ku hormaro een, ow xirsi aan ku hormaro een, cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowladda dhexe Een, waxaan rabaa wasiir xoosh waxaa sheegtay in howle ay ku socoto dastuurka in dastuurka uu yahay midka kala saari doona awoodaha heer een, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Een, dadka ay quseysay mas-uuliyiinta ay quseysay gaar ahaan dastuurka een, iyo maaragta wasiirka qorsheynta hadda qadkuu nagula jiraa wasaaradaadu howlaha ay qabanayso oo ah in wax laga bedelo dastuurka ama la dhammaystiro maxaa ugala hadli weydeen maamul goboleedyada
waxa waaye een, ah, wasiir am, een, ah, aadan waxirsi iyo wasiir cabdifataax labadaba markhaati iga yihiin Eh, wasaaradda markaan bilaabay april waxaan bilaabay inaan sameyno madal ay ay ku wada hadlaan wasaaradaha dastuurka iyo wasaaradda oo- oo oo maamul goboleedeed iyo wasaaraddeeda ay ku wada hadlaan oo la yidhaahda moka forum ugu yaraan shan goorna waa kulanay waxaan ku kulanaynaa magaalooyinka dhan oo wadankan ku wada kulana garoowe ha noqoto jowhar ha noqoto eh, baydhabo ha noqoto meelahaas wadan ku wada kulana Eh, een, ah, tan kale labada guddi oo baarlamaanka ah, oo mad- labada guddi oo madaxa banaan oo dastuurka ah forum ayay ayagana la samaysteen madalay la samaysteen een, ah, een, ah, baarlamaanada eh, maamul goboleedyada ayagana ku wada hadlaan Eh, wada tashiga ugu badnaa wasaaradda samaysaan ah sidii lo- loo sameeyey wasaaradda dastuura oo meel aanan tegin mala hal mar keliyana maahane in fara badan aan tagnay Eh, tubti aan ku wada heshiinay oo shaqada lagu qaban lahaa oo road mapki ahaa labada wasaaro la- wasaaradda iyo labada guddi waa qaadnay waxaan geynay maamul goboleedyadaan wada tashi ugu geynay baarlamaankooda iyo madaxdooda kulliga ugu geynay Eh, haddana stiil waxaan nahay weli ku jirnaa wada tashigaan ku jirnaa oo hadda waxaan dhamaynay kow iyo toban beri oo ah aan aan aan aan aan siinaynay eh, tababar dadka samayn lahaa wacyigelinta na na na na dib u eegista dastuurka dadkii wacyigelin samayn lahaa oona ka samayn lahaa gobolada iyo na degmooyinka tan kale waxaan sameynay inaan kala heshiinay eh, eh, maam- maamul eh, maamul wasaaradaha dastuurka maamul goboleedyada inay ayaga wacyigelinta sameeyaan meeshii dhinaca degmooyinka maadaama anaga degmooyinka aan gaarin marka taas hadda in la yidhaahdo eh, eh, wartashi lagama sameynin aad baa uga xumahay midda kaleetaan raba inaan sheego waxa waaye maadaama hadda eh, eh, wixii aan ku magacaabay khilaaf ma aha laakiin wadahadal iyo kala tabasho waaye wax weyn runtii ma aha waa waa laisku imaanaya waa la wada hadlayaa eh, waa lasoo dhacday novemberkii lasoo dhaafay february lasoo dhaafay march june intaba waxyaala oo laiska tabanaya jiro laakiin waa laisku yimid laakiin wax ugu ugu fiican in la sameeyo waxay tahay horta kow waa laisku yimaado aniga haddaan qabo eh, aan aan aan aan qof ka qabo eh, mataqaanaa eh, eh, eh, aan wax ka tabanayo horta inaan miis soo fadhiisto waa wixii laga tabanayo ha laga wada hadlo markay dhamaato wixii shaqin loo taalan hala qabto laakiin amaadsantaha ha- hadda waxaan u- waxaan u ekaanaynaa sidii annagoo ama taqaanaa union ama guddi shaqaale guddiyada shaqaalaha adduunka ay sameeyaan strike sameeyaan oo oo shaqo joojin sameeyaan mugta marka Waa- ani waxaan waa aaminsanahay mahadsantahay.
madaxdeena in inta laisku yimaado Ha.
in la wada hadlaa kulligood yani inta laisku yimaado la fadhiisto waxyaalo badan oo muhiima noo yaalo inaan dhamaystiran u baahana waktigana waan nahaaya runtii haye aadan oo xirsaan siina haye
waxa weeye anigu inuu wasiir xoosh dadaalayo waan ogahay wuuna soo dadaalay wakti badanna wuu geliyay arrintan dastuurka Een, meelo badan oo laisu la isugu tegay oo dastuurka looga shareeha waa jiraa laakiin hal arrin ah oo arrintu ay inta badan u dhimatay waxa weeye een, guddigii ecrik la dhihi jiray oo dastuurku qabay in dowlad goboleedyada ay qof qof kusoo daraan waxaan u malaynayaa sanadkan haatan dhammaan raba bilowgiisii baan dad u diray Een, dadkii ay ahayd inay wax ka design gareeyaan oo wax ka qoraan oo wax ka hagaajiyaan oo ay ka mid noqdaan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurka dowlad goboleedyada laga diray ee aanu magacawnay weli bannaankay ku horan yihiin meeshoodii bay joogaan waxaan ka warqabaa in golaha wasiirada dhowr goor la geeyey ee dhowrkii goorbana la marin waayey meeshii oo procedurkii eh, la marin waayey saddex communitee baan kusoo saaray kii ugu dambeeyey quus baanba ka ahayn oo kuma aynan soo saarin oo waxay nooga dhamaatay mar haddii aynan si dastuuri ah qayb oga ahayn dib u eegida dastuurka wixii kasoo baxa ma aqbali doono oo runtii ah arrin ayaan darro ah inaan dhahnada nala ku rastay oo wax aan dooranay aanan ahayn anigu waxaan qabaa meesha ay haddana ka noolaan karta waxa weeye lambar kow horta guddiga in la howlgeliyo lambar laba wixii la qabtay oo exercise ahaayoo ku saabsanaa dastuurka dib u eegidiisa in dib loogu celiyo dadkii ay khuseysay oo inaga nabadtalayay number saddexna waxaan qabaa right tone in la isticmaalo dowlad goboleedyo dowlad goboleedyo weye halkan ay joogayaan waxay ku fadhiyaanna waa waxa weye waa sharci dastuuri ah midka wax lagu yahay oo dhan bay iyaguna dhinac wax oga yihiin lamana hubo berrito dadka imaaday in ay noqon doonaan kuwo annaga naga duwan oo ama dalka naga jecel inay noqon doonaan lama hubo ama aan su-aalahan iyo kuwo ka badan la imaan waxaaba laga yaaba kuwa aan xoggaal ahayn inay imaadaan oo annaga sida aan dalka ugu turayn aan ugu turayn marka aniga waxay ila tahay arrinta dastuurka dadaal badan baa laga geystay sida uu cabdi sheegay een, wasiirkayga cabdi xoos uu sheegay laakiin political will baan kor ka jirin sidaa u muuqato faham baan muuqan inuu jiro waa in mahadsantaha loo baahay in laga wada hadlo oo ay oo ay wax ku wada leeyihiin dowlad goboleedeed inaysan kor ka jirin baad umalaysaa taasina waxa weeye dadaalkii wasiirka iyo wasaaraddiisa ay waday ayay waxay ka dhigaysaa wax maaragtay aan miro dhalin oo dhigaana waana ka xumaa inay sidaas wax u jiraan waa mahadsantaha haye een, waxaan siinayaa cabdifataax caynab wasiirka dastuurka puntland waa waa- waa runtii eh, wasiir xoosh anigu hal arrin baan kaga aag ka duwanahay Eh, waxa weeye qaabku u dhigay uu leeyahay hadda shaqaa socota Eh, guddiyo ayaan u diri doonaa dalgoboleedyada wacyigelin ka sameeya dastuurka wixii laga qabtay iyo hawlahaasaan eh, cid usi xil saaray Eh, waxaan u malaynayaa dee horena waa usoo saaray Eh, w- ammaanka dastuurka dib u eegista lagu sameynaya hadda socda qayb kaman yihiin haddaan nahay dalgoboleedyada dhammaystiran Eh, arrinta meeshay ay ka xun tahay oo ah maaragtay aan ilaa had laga lexleexanayn waxa weeye guddigii shaqada aan u xilsaaraayo madaxa banaanaa siyaasad ka madax banaanaa haddii la hawlgelin waaye hadda cid lagu kalsoonaan kartaa meeshaas ma jirto oo oo maaragtay oo shaqo qabanaysa Eh, kow horta waxaan u qabaa in arrintaas iyada ah la soxo labo in do- eh, siyaasiyiinta iyo dee madaxa eh, qaranku ay isu yimaadaaniin oo arrimaha murugsan oo hadda ka dhex jira la xaliyo oo dhinac la isu wada raaco markaas ayaa arrintan eh, walaalkii xooshu ka shaqaynayay iyo anaguba ay noqon kartaa me- wax laga gungaaro oo laga laga meero dhaliyo intaasaan kusoo koobaya Een, waa mahadsantaha een, wasiir xoosh intiina hadda dooda ku jirtaahi waxaa tihiin ama qaarkiin mar ay kasoo shaqeeyeen arrimaha dastuurka ee hadda muranka uu ka taagan yahay haddii maamul goboleedyada ay ku dhawaaqeen inay dowladda xiriirka u jireen oo aanay wada shaqeyn jirin wasaaradaadina ay tahay wasaaraddii ka shaqeynaysa dastuurkii ka dhexeeyey maamul goboleedyada i- i- iyo dowladda federaalka iyo guud ahaan dalka soo ma ahayn hawshaasi in aad ku ixtiraamtaan inaad dib u dhigtaan la sugtaan maamul goboleedyada intay si buuxda uga soo qayb galaan wax lagu heshiis yahay la wada sameeyo inta aad howshu ay keligeed u socon si ay ay socon lahayd maxaase diiday in guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka la ansixiyo xubnana ay usoo dirsadeen maamul goboleedyada sida ay wasiirada dooda ku jira ay sheegayaan
horta eh, falastiin horta eh, shaqadan la qabtay oy qabteen eh, na- eh, guddiga eh, eh, madaxa banaan oo shanta cutub ah eh, mar horaa lasoo dhameeyey taas ma ahayn intuu khilaafka bilowda khilaafkan wuxuu bilowday un sebtembar buu bilowday laakiin ka horaa lasoo dhamaystiray sebtembar ka horaan aniga waxaan keenay en- en- en- en- kaabilka dhex keena ayre gudoomiye cabdiqiib jiib uu ii keenay shantii lasoo dhameeyey iyo afrax waana kanaa marka taas horta marsiya noqonaysaa waxaa kusoo haray midda guddiga ah guddiga waxa waaye maamul goboleedyadu waxay soo dirsadeen min labay soo dirsadeen Eh, oo oo toban qofood ah labo eh, eh, en, ah, en, eh, mid walbaba uu labada guddi kala gelaayo shanna waxay gelaysaa guddi shanna guddi kale gelaysaa shan guddigii oo korjoogtada ah ay soo oo oo loo soo diray shaqadan way ku dhex jireen wayna joogaan shantan kale harsanna wax farsamo yar keliya harsan maayana wax weyn oo problem kama jiro marka midii oo oo saaxiibka uu xirsi dhahaya ay meesha ku jirto ah markii la isqabsado dastuurka la aa- la aadaa laakiin wax kalaa la isku haystaa Eh, waxa la isku haystaa aniga hadda ma ma garan karo runtii maogtahay maxaa yeelay eh, eh, wixii hadduu abstract yahay eh, saaxiibka wuxuu yiri political will ama ama ama rabitaan siyaasadeed ayaa kor jirin asoo ka wada madaxweynaha iyo prime ministerka madaxweynaha iyo prime ministerka shaqadan aniga sagaal iyo toddoba bilood aan waday oo federaaleynta waddanka iyo dus- iyo da- iyo dastuur u samaynta ah eh, eh, iyaga ay dhahay samee iyagay ka imaan amarkoodan ku sameynaya marka marka political willka oo anigu wasaaradeyda aad ka aragtaan oo oo rabitaan siyaasadeed inaan waxaan dhamaystirno amar aniga la isiiyey waa oo lagula xisaabto maalin walba marka taasna umalayn maayo taas inay problem ay ay hadda tahay laakiin waxaan soo dhaweynayaa en, cabdifatax eh, saaxiibka ah en, midda ah in madaxda intay isku isku timaado horta la wada hadlaa xataa gudiyadan waa laga hadli karaa waxyaalo kaleetoo jiro dhaqaale ha noqdo wax kale ha noqdo waa laga hadli karaa kabacdina shaqadii ummadda noo igmatay inaan sii sii wadnaa marka anagaan qabaa baroniga inta la dejiyo hadda in laisku yimaado aan isku nimaadno iyadoo calool furan yahay ha la wada hadlo soomaaliyaan nahay Eh, eh, eh, intaas oo khilaafaad waa isku soo qabsanay waana soo xalinay kuwa kuwa ka adagaan soo xalinay kuwii maamul maamul usameynta lasoo xaliyey oo oo- oo labada kun iyo saddex iyo toban iyo afar iyo toban ah Eh, eh, eh, midda kaleeto u jirto waxa waaye na kulligeen waxaan rabnaa waddankan inaan inaan ah, legacy ama wax uga tagnaa waktigeedaan la joogo waktigii lagu yarayaa hadda Waa mahadsantahay, Marka, wasiir.
aan ku talin lahaa ha laisku yimaado waa mahadsantaha En, waxaan siinayaa en, aadan oo xirse waxaa sheegtay in ay jiraan waxyaabo kale oo ka weyn dastuurka marka la fiiriyo dadka raciyada ay qabaan en, waxay tahay in awoodda laysku haysto in madaxda maamul goboleedyada ay rabaan inay sidii u dhaqmaan en, madaxda federaalka madaxda federaalka inay iyadana u arkayso in kursigoodii iyo shaqadoodii iyo howshii loo igmaday laysku haysto marka sidee lagu kala saari karaa labadaasii fikradood mase jirtaa fakarka ah in madaxda maamul goboleedyada ay rabaan inay miiska lasoo fariistaan dowladii ku mateli lahayd arrimaha dibadda ama maaragtay kulamada caalamiga ah
Een, waa mahadsan tahay falastiin su-aashaas waxaan aaminsanahay in aada loogu baahan yahay Een, platformkan iyo kuwo kalebana dhowr goor baan anigu ka sheegay soomaaliya hal madaxweyne jamhuuriyadeed bay leedahay madaxweyneyaasha badan baa problemka yahay dadka dhahayo waxa weeye maysan fahmin sida ay tahay madaxweyneyaasha gobolada gobolay madaxweyneyaal ka yihiin magacaana dastuurka ugu qoran yahay markii la gaaro dastuurka ha laga bedelo magaceed raba ha loo bixiyo laakiin hal madaxweyne jamhuuriyadeed oo inagoo dhan aan wada aqbalsannahay oo magaciisa oo saddexan la yaqaan baa soomaaliya madaxweyne u ah cid siyaasadda arrimaha dibadda ku haystana ma jirto wixii uu dastuurka siiye cid ku haystana ma jirto bal e waa lala garab galanayo waa lala caawiyaayo arrimaha difaaca ay keligeed leeyihiin baa annaga boqolkiiba sagaashan iyo shan ugu duldhacda arrimaha dibaddaan mararka qaar xuduudaha keligana u gacan banaan nahay oo cidna aysan nala joogin iyaga ah arrimihii immigrationkaan ka caawinaa kuwii dastuurka uu siiyey baan la garab taaganahay Een, waxa weeye way la fadhiyaan oo way la fadhiisanayaan hadda cabdi xoosh waxaad ka maqlaysay waxaa lagama maarmaan ah si dastuurka loo dhamaystiro in ay wada joogaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe moving parts bay dhahaan dadka ajnabiga ah qolihii waxay isla shaqeynaya qaybihii wada shaqeynaya oo dhan inay wada fadhiyaan marka sidee baanu u dhamaystiraynaa dastuurkii haddii aynan dowladda dhexe la fadhin oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleeda aysan wada fadhiyin safarada aan dibadda ugu raacno madaxweyneyaasha iyo prime ministerka iyo aan isu raacno dowladda dhexe iyadaa invitation noo soo dirta iyadaa na dalbata ninba labaha soo raacda ninba saddexa soo raacday yidhaahdaan waraaqaha inoo soo qoraanna mudane madaxweyne kusoo qoraan marka waxa weeye sidaasaan isula fahamsanahay arrinta isgarab yaacna meeshaan ma jiro iyo isgarab orod arrinta in la wada hadlo ay ka bilaabanayso oo ugu muhiimsanna waxa weeye aan anigu aaminsanahay toonka in la bedelo qaabka loo wada hadlaa in la bedelo soomaaliya arrinteeda khudbad dhalinyaro lagu jeediyey oo madax kale lagu caayay ma xalinayso madaxda soomaaliyed inay isla hadasho iyadoo teleefanada ku hadlaan oo iyadoo mid waliba guri mugda ah uu ku jiro ay inta iscaayaan heshiiyaan ayaa ka fiican cid dadka soo qabanaysa ma jirto arrintii facebookana way guuldaraysatay way shaqayn weyday dalkan wax haddana waa intaan wada hadallo oon isdhimir gelino oo nin waliba kan kale ixtiraamka uu leeyahay inuu uu siiyo in sida madaxda igula jirta meesha oo koligiskayga saaxiibada ay sheegeen miiska si qabur la isugu imaado wixii laga wada hadli lahaa iyo dadkan sidii hore loogu qaadi lahaa oo dalkan sharaftiisa loo soo celin lahaana in halkaa laga amba qaadaan anigu aaminsanahay waa mahadsanta inuu ku jiro xalka soomaaliya waa mahadsanta waxaan siinayaa wasiir cabdifataax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee puntland haye maxa sidee u aragtaa eedaha madaxda maamul goboleedyada loo soo jeediya ah inay rabaan inay garab ordaan madaxda dowladda federaalka ah
runtii anu arrintaa iyada ah ma qabo madaxda dowlad goboleedyadu ay dhinac ordayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya laakiin meesha bayska u ah runtii oo dalkan sharciyadiisa ahayd ayaan dhamaystirnayn mar hadduusan dastuurku dhamaystirnayn uusan kala qeexahayn cid walba shaqada ay leedahay si dhamaystiran holgaasi waa jiriyaa dowladda federaalka dowlad goboleedyada dowladda goboleed dowladda federaalka ayay eedeynayaan waxay ku eedeynayaan inay awooddii keliyada ay maaragtay rabto xoogsigto taasna ayaan isleeyahay maarata dastuurkan xal finaal ah laga gaarayo waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed ooeysanayaa iyo saaxiibaday khadka ku jira la wadaago arrintan dastuurka iyo dhamaystirka dastuurka iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka sahayntoodu waxaa bays u ah qabduraalka dastuurka ay aan haysano haddii inaan dhamaystirinna xal lama heliyo arrintaa lagu xaliyo ayaana si leeyahay waa mahadsantaha waxaan rabaa inaan siiyo wasiir cabdiraxmaan xoosh waxaa muuqata in waxa la isku raacsan yahay ay tahay adigana aa qirtay wasiirada qadka kugula jirana ay qireen in loo baahan yahay in inta la isku yimaado dastuurka lagu kala bixi lahaa marka la isqabsado la dhammaystiro inta kalena waa iska tuhun oo ah in federaalkuna dowladii dhexena ay tuhmaysa inay maamul goboleedyadii rabaan inay barbar ordaan madaxdii maamul goboleedyadana ay u arkaan in iyagii maaragta hoos loo dhigaayo maamul goboleedyadana dhul ka badan inta tan federaalka hoos timaada laga yaabaa qaarkood marka la isku geeya inay iyaguna gacanta ku hayaan adeegyay bixiyaan laga raba dowladda dhexe marka maxaa lagu xallin karaa oo adiga ah u aragtaa in arrintan lagu xallin karo si dastuurkana loo dhammaystiro khilaafaadkaana qaab loogu helo horta horta wax walba waa cad yihiin dastuurkay ku cad yihiin waxayna ku cad yihiin waaqaca jiro hal madaxweynea wadankan jiro waa maxamed cabdullaahi farmaajo hal hal ra-iisul wasaareha jiro oo mudan xasan cali khayre ah hal cabinetaa jiro federaal ah waxaa jiro baarlamaan laba aqal kasoo ka samaysano federaal a jiro waana la waana la aqoonsan yahay maamul goboleedii inay jiraan iyo madaxdoodii iyo golahoodii inay jiraan haddana inta goor uu madaxweynaha ama prime ministerka uu gogol fidiyey uu leeyahay ha laysku yimaado way badan tahay runtii marka ani waxaan qabaa inaan hadda laga dhigin dowladii federaalka madaxdoodaan rabin in laysku yimaado warqadihii waa documentiyaal waa waa yaalin bana banaanay yaalin tan kale oo kusoo hartay waxa waaye oo arrimahan federaaleynta iyo dastuurka ana xukuumadda waxay leedahay afar tubood ay ka shaqeyso oo siyaasadeed oo ah ha noqdo amniga ha noqdo ha noqdo dhaqaalaha ha noqdo mataqaanaa arrimaha bulshada iyo ha noqdo tubta siyaasadda loo leeyahay tubta siyaasadda loo leeyahay ani ku jiraa marka maxaa xal maxaa xal ah wasaarada kale xalka aan ku muxuu dhamaystiro ha aan ku dhamaystiro tubtaas waxaa ku dhigan oo xukuumadda ay ku faantaa oo isniin walbaba uu jeergaraya prime ministerka in la dhamaystiraa saddexda waxoo soo socda oo ah dastuurka in la dhamaystiraa ko federaaleynta in la dhamaystiraa electionkana in in in in in in la balangareeya uu la dhacaa hal qof hal cod intaas ka badan yani ma aqaan de wax wax laga wado mataqaanaa eh, eh, rabitaan siyaasadeedana jiro isniin walba u fadhiisanaa oo laysku imtixaanaa maxaad soo qabatay boqoleyda percentage imisaa soo qabataa laysku imtixaanaa marka ani waxaan qabaa eh, waxaana haysto eh, ismaandhaaf iyo miscommunication aan aan haysto maahina meelaan wax u wada wadnaa ha laysku wada yimaado waa mahadsan tahay haye waxaan siinayaa aadan oo xirsahay
En, wa- waa mahadsan tahay falastiin wasiirka eh, xoosh saaxiibkay En, waa run inay jiraan oo ay maalin waliba is arkaan oo ra-iisul wasaarahana uu jeergareeyo oo shirkaas laakiin haddii aysan goboladii ka socon haddii howlo goboladii laga keenay aysan ahayn waxa laga wada hadlaayo haddii waxa la dhisaan garaynayo dadkii aan ka tirsanay gobolada si ay dastuurka dib u eegidiisa ay noogu matalaan ay banaanka ka taagan yihiin waxa uu jeergaraynaayo prime ministerka waa dawladdii asaga uu magacawday iyo dadkii kale ee maxaan ku rahaa guddiga dib u eegidda dastuurka ee dawladdiisu ay magacawday marka waxaa ka maqan doorkii ama design inay qayb ka noqdaan ama in xog laga keenay meesha la geeyo ama xog halkaa la isugu afgartay in la keeno ayaa maqan xamar unbaa shiraysa xafiiska prime ministerka prime ministerka iyo dadkii uu booska u ahaa baa shiraya designing stage bay ku jiraan delivery stage ma uu jiro maxaa yeelay mar haddii dowlad goboleedyadii ay dadkii matalayay oo soo dirsadeenna ay banaanka ka yihiin shirkaas oo prime ministerka jeergaraynayo wax lagu soo qaaday oo inaga noo imaadana ay jiraan aysan jirin wax naga tegay oo meeshaa tago oo looga wada hadlana aysan jirin aniga waxaan u qabaa academic exercise inay tahay Een, maxaa la yidhahdaa maaragtay shaqadaas socda waxaanan ma- maalinkii la gaaray in laga faa'iidaysan doonana waan aaminsanahay oo waqti badan aysan naga geli doonin in aada looga fikiro oo farta aada loo qurxiyo oo la saxo maxaa la yidhahdaa conceptiska inay inaysan dhibaato naga gaari doonin laakiin in laga wada hadlo oo lagu heshiiyo oo ay dhaqan gasho inay weli dhiman tahay baan aaminsanahay waa mahadsan inta tahay ay dowladdii dowladdii dhexe iyo madaxdeedii keliya isu khudbaynayaan waa mahadsan tahay waxaan siinayaa en, wasiir cabdifataax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka puntland
awxirsigan ku raacsana sida uu xalka u dhigay maantii dee dowladda federaalka ah ayaa mar walba eh, isku koobaysa shaqadii iyo eh, lawada lawada lahaa oo la rabo in laisla qabto Eh, siduu xoog sheegay eh, maalin walba arrintaasi ka wada hadlaan tartan siyaasadda loo dhan yahay dowlad goboleedyadii roolkoodii ma muuqda in tala- eh, ta- ta- talo kama weydiisa arrimahan marka dee dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu dalku waa hal soomaaliya Eh, dowladda federaalkana waxay wakiil ka tahay dowladda so- dad- eh, soomaaliya oo dhamaystiran waxaa la rabaa marka inaysan keliya isku koobin oo muqdisho keliya aysan ku koobin shaqada eh, loo loo wada dhammaado oo dowlad goboleedyadu iyo dowladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan si waxay u noqoto wax dadka soomaaliyeed oo dhamaystiran eh, ay ku ay maaragtay ay isu- eh, ay u wada dhan yihiin oo ay ay ku midaysan yihiin Eh, xalkana waxaan u arkaa inay tahay in maaragtay inta laysu yimaado kow horta eh, siyaasadda guud laga la- laga heshiiyo kadibna shaqooyinkii la rabo in la qabto eh, oo dastuurka ugu horeeya dhamaystirkiisu lasla meel dhigo oo meel looga soo wada jeesto dastuurka haddaan xal loo helin anigu waxaan qabaa inaan weli xal buuxa aan la gaari karin dalka soomaaliya ta dastuurka laisku rajeexayo cid walba ay u aragto eh, inay iyadu saxan tahay eh, intuu qabi- qabiqraadi yahana wax dhamaanaya ma jiraan intaasaan kusoo celcelinaya waana mahadsan tahay Een, aada u mahadsan tihiin een, wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka iyo dowladda federaalka cabdiraxmaan xoos jibriil cabdifitaax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka maamulka puntland iyo wasiirka qorsheynta jubbaland aadan ibraahim ow xirsi oo ka qayb galayay dooda Een, aada u mahadsan tihiin dhammaantiin waa idin salaama intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ay ka qayb galayeen cabdiraxmaan xoosh jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowladda federaalka soomaaliya cabdi fitaax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee maamulka puntland wasiirka qorsheynta ee maamulka jubbaland aadan ibraahim ow xirsi tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanida faaqdaada toddobaadkana waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington falastiinna waxay weliba ila daadinaysaa idaacaddanan fidnimo falastiin maxaa dhegeystayaashana aada usoo qaban lahayd ibraahinow bal siyaasadii iyo wararkii dadku ha ka yara nastaan waxaanu u haynaa heestii cosab farta hala joogay maaleeda Waa- waana weekend aa soo socda soo maaha waa jimco aye Een, marka waxaan usoo qabanaynaa heestii cosab codadka xasan aadan samatar iyo banaxariistii jannaha ka waraabiyey sahre axmed jaamac hala baashaalo
عصبية بالبدلة لو موت كتيري عصروا قرروا عيدوا قبتير العليا ذا حريدي لو موت كتيري عصروا قرروا عيدوا قبتير العليا ذا حريدي midabka ganciidke caashaqa u sahla midabka ganciidke caashaqa u sahla niyadaydi cubatay wacladay wacladay uu tahay midabka ganciidke caashaqa u sahla midabka ganciidke caashaqa u sahla niyadaydi cudatay wacladay wacladay uu tahay
ismaa camal naqaana cududayda siida codka macaan ee fanaaniinta xasan aadan samatar iyo sahre axmed jaamac waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada jaamac buulla jaamac ayaa noo jooga dhammaanteen ayaa idinla nabadgeliyo عليك